halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika qaarkood iyo caalamka o dhan ad nagala socotaan bog aanu ku leenahay internetka e v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado lix iyo labaatanka bisha sebteembar sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan idaacadda saak iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saak iyo caalamkana waxaa ka mid ah heshiisyo difaac oo ay kala saxeixdeen dalalka maraykanka iyo kenya
austin iyo ducaale wasiirka aadan barre ducaale honorable aadan ducaale ayaa fadhi ku yeeshay magaaladani nairobi waxayna ka wada hadleen saddex qodob wayna wada saxiixdeen xaqiiqatan saddexda qodob waxaa qodobka koowaad uu ahaa in labada dal common interestiga mise danaha ay wada wadaagaan labada dal
waxaad sidoo kale maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo minneabolis kula kulmay culummada soomaalida maxay ka wada hadleen waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa dowladda britain oo milatariga dalkaasi ka codsatay inay ka qayb qaataan xasilinta goobaha ay rabshaduhu ka jiraan ee dalkaas dowladda waa dowladaha israa'iil iyo sacuudi carabiya oo u dhow inay xidhiir samaystaan iyo maamulka reer falastiin oo arrintaasi ka digaya qodobadaas ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaynaan u gelin ku soo dhowaada warkii caalamka dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa ku heshiiyey inay horumariyaan hannaan lagaga hortegayo khatarta sii kordhaysa ee kuuriyada waqooyi xilli ay washington iyo siyool u dabaaldegayaan isxulufaysigoodii oo toddobaatan sano jirsaday maruu ka hadlayey magaalada washington ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo hoosta ka xariiqay wadashaqaynta labada dal ee xulufada ah isagoo sheegay inay si toosa u wadaagaan xogta digniinta gantaalada kuuriyada waqooyi iyo ka hortaga dhaqdhaqaaqyada dalkaasi ee weerarada internetka hadalka diblomaasiyiintan ayaa yimid iyada oo toddobaadyada soo socda loo diyaargaroobayo booqasho xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ku tago magaalada siyool ee dalka kuuriyada koonfureed warkii caalamku waa naga inta subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba xogayaha gaashaandhigga maraykanka lord aston oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay safar shaqo ku marayay geeska afrika ayaa shalay magaalada nairobi ee kenya heshiis kula saxeexday dowladda kenya iyagoo ka wada hadlay danaha ay wadaagaan labada dal wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka lord aston iyo ka kenya aadan barre ducaale ayaa ka wada hadlay dardargelinta la dagaalanka kooxaha argagixisada ee geeska afrika iyo guud ahaan caalamka haddaba maxay muhiimadda safarkaee aston uu ku maraya qaaradda afrika ay tahay su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey axmed maxamed mooge oo aqoon-yahan ku takhasusay xidhiirka caalamiga ee dowladaha kana faallooda arrimaha gobolka booqashada lowid austin waxay ku soo aaday waqhtii afrika ay ka taagan yihiin carqaladooyin iyo shaqaqaad u fara badan gobolka arrinkiisana aad ay u kacsan tahay runtii lloyd austin wadamadii hadda uu u qorshaysnaa inuu booqdo waxa ahayd saddex wadan jabuuti oo ah strategic country u ah dalka maraykanka iyo iyo dowladaha westernka dhammaan ayuu safartiis ka soo bilaabay haddana wuxuu joogaa dalkani kenya waxay muhiimad gees u leedahay dalkani kenya la fadhiisiga wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka muhiimada aad u fara badan waxaa ugu dambeysay waxaa xusid mudan inay ugu dambeysay wasiirkii difaaca ee maraykanka ee soo booqda dalkan dalkani kenya inay ahayd kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii kii u dambeeyey in muddo dheer oo halka intaasi la eg inuu wasiirkii difaaca dalkani soo booqday markii u horreysay waqtiga kadib ahamiyadda ay leedahay discussionka iyo wada sheekeysiga iyo wada tashiga labada dal ayay tusinaysaa runtii framework mise wadatashi mise corporation waxay soo saareen sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ilaa iyo labada kun iyo labaatan iyo sideedda qorshihii wada shaqeynta labada dal maraykanka iyo dalka kenya austin iyo ducaale wasiirka aadan bare ducaale honorable aadan ducaale ayaa fadhi ku yeeshay magaaladani nairobi waxayna ka wada hadleen saddex qodob wayna wada saxiixdeen xaqiiqatan saddexda qodob waxaa qodobka koowaad uu ahaa in labada dal common interestiga mise danaha ay wada wadaagaan labada dal sida horumarinta dimuqraadiyadda wada shaqeynta iyo developmentiga bulshooyinka labada dal ganacsiga waxa dhan inay ka wada shaqeeyaan common goals labada dal danaha ay wadaagaan waa waxa koowaad oo labada dal ay saxiixdeen heshiiska waa siduu u dhigay wasiirka difaaca dalkani kenya iyo wasiirka austin ee dalka mareykanka wuxuu number two qodobkii labaad ay ka wada saxiixdeen in la horumariyo global peace and security dalkani kenya wuxuu ka qeyb qaadanayaa missions fara badan dunida daafaheeda kenya waxaa ciidan military ka joogaa dalka congo wuxuu ciidan military ka joogaa dalka haiti waxaa xusid mudan ina hadda soomaaliya in muddo ah atmis mission ay ku jirto ooy military badan ka joogo dalka soomaaliya marka inay global peace and security nabadda iyo security-ga dunida inay kala shaqeyso kenya arrimaha argagixisada iyo la dagaalankooda maxay iska yiraahdeen wasiirka runtii su-aalihii la weydiiyey austin waxaa ugu badnaa su-aalaha arrimaha soomaaliya wasiirkana wuxuu aada u bogaadiyey oo uu xusay la kulankii uu la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee magaalada jabuuti wuxuuna sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu runtii ugu hambeliyey la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha guulaha ay kasoo hoyiyeen sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyeyba wuxuu kaloo sheegay runtii inay kala shaqeyn doonaan dalkani kenya iyo dalka soomaaliya sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada ma kuu muuqataa in gobolku ay ku hardamayaan ama ay ku loolamayaan reer galbeedka iyo shiinaha oo kale markaad fiirisid oo mashaariic kala duwan oo dhinaca horumarineed ka wada wadamada geeska africa waxaa xaqdarow dhacay hadda isbuucan aan ku jirno dalka faransiiska ayaa wuxuu ka baxay dalka niger oo uu sheegay inuu niger diyaar u ahayn la dagaalanka argagixisada iyo mujaahidiinta ka dagaalanto dalkaasi siday sheegeen mar la weydiiyey wasiirka su-aasha arinka niger wax laga weydiiyey ba wuxuu yiri mowqifka ay faransiiska qaadatay waa mid ayaga u qaas ah maraykankana tiisa iyo go-aankiisuu soo tusin doonaayo mowqif ka duwan buu qaadan doonaa marka waxaa kaloo su-aalaydana laga weydiiyey shiinaha iyo ruushka iyo dagaalka hadda ka socda ukraine maraykanka waa wadan in muddo dheer ah adduunka suberpower ka ahaa wejiyo badanna soo maray si istraatiijig oo ka dugan dowladaha qaar siday wax u taageedgareyaann u taageedgareeya marka si walba oo loo challenge gareeyaa iyo si walba oo loo la iskugu dayaa in dhaqdhaqaaqiisa loo hor istaagaa waxaa ii muuqataa runtii in khaasatan dalkani kenya uu athaartiisa iyo efectigiisa uu ku leeyahay bulshada iyo dowladda khaasatan inuu weli sii jiri doono haba ahaatay in shiinaha iyo ruushka isku day badan oo xagga kala shaqeynta dowladda dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo iyo barnaamijyo fara badan oo bulshada ay jiraan laakiin markii loo barbar dhigo maraykanka waa ku adkaan doontaa shiinaha istaraatiijiyadda isticmaalaan iyo ruushka inay kaga hormaraan midda maraykanka kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed mooge aqoon-yahan ku takhasay xidhiirka caalamigaah waxaa u warramay wariyaha v o d nairobi khadar maxamuud xareed ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo shirkii golaha guud ee qaramada midoobey kadib booqday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida gobolkaasi culimaa oo diinta oo ka mid ahaa qaybihii uu la kulmay ayuu ka codsaday inay dowladda soomaaliya ka taageeraan la dagaalanka argagixisada sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ahaa culimmadii shirka ka qayb gashay ayaa iga warramay kulankii ra-iisul wasaare xamse ay la qaateen
maxamed aad baad umahadsan tahay adiga iyo bahda idaacadda v o eda fursadan qaaliga ah dadweynaha ina dhegeysanaya soomaaliyeedna way mahadsan yihiin kulanku wuxuu ku saabsanaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo gobolka minnesota kusoo boqday jaaliyadda soomaalida ayaa wuxuu la kulmay dad fara badan oo kala duwan laakiin culimada soomaaliyeed buu si gooni ah ula kulmay wakti badanna uu la qaatay kulanku marka wuxuu ku saabsanaa kaalinta ay culimadu ka qaadan karaan dhowr arrimood midda koowaad kaalinta ay ka qaadan karaan nimankan nabaddiidka ah ee al-shabaab ee khawaarijta ah iyo kaalinta culimada kaga aadan inay nimanka caddeeyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa kaalinta culimada kaga aadan meelaha al-shabaab laga xoreeyo ee laga qabto iyo ee dib u dhiska kaalinta ay ka qaadan karaan qodobka saddexaadna waxaan islaahay wuxuu ahaa guud ahaan kaalinta culimada kaga aadan bulshada soomaaliyeed iyo nabadaynteeda kaalinta kaga aadan marka saddexdaa qodob ayaan kusoo ururin karaa shirka iyo wuxuu uu ku saabsanaa yacni waan gartay horey ayay dowladda madaxweyne xasan sheekh ula kulantay culimmada iyagoo shir ugu qabtay magaalada muqdisho waxbay soo saareen culimmadu ay ku sheegayaan in ururka al-shabaab ay yihiin dad khawaarijoo diinta ka baxay in la iska celiyana ay mudan yihiin marka kulankaas iyo wixii culimmadu tiri ma ku filaan waayey oo taasaa keentay ra-iisul wasaaruhu haddana uu doono inuu la kulmo culimmada gobolka minnesota u malayn maayo kaas wuu ku filan yahay oo culimada soomaaliyeed number ku dhadhow ilaa afar boqol baa isugu tagtay xamar oy dawladdu ku marti qaaday ilaa afar maalmood ama shan maalmoodna gorfaynayay nimankan iyo dhibaatadooda jawaanib fara badan ka dul istaagay kadibna soo saaray go-aan ah nimankanu qolo la odhan jira khawaarij oo taariikhda muslimiinta soo martay inay aada u inay shabahaan ama ay la mid yihiin haddayna kaba xumaynba yacni tani waxa weeye culimadanu maadaama ay qurbaha joogaan ay dibadda joogaan iyagoo xorriyad fara badan ay haystaan nabadgelyo ay haystaan muxuu ahaa waxa la yidhaahdo service ama awood ka duwan awoodda dadka gudaha haystaan hadday noqoto xagga qalabka warbaahinta iyo technology isgaarsiinta in kaalintaas ay si mug oo xoog badan u qaataan midda kale waxa weeye maxamedo waxaan ognahay dadku waxay u baahan yihiin in lagu celceliyo culimo kala duwanna ay ku celceliso oo aysan noqonin wax hal mar la yidhaahdo keliya marka kii ayuu kani xoojinaya oo u daba socdaa oo ay tahay arrintaas waxay ahayd bilowgii culimada dibadda joogta waxaan ka rabnaa bacdama aad fursad qaali a haysataan inaad aad nimankan iyo inaysan diinta shaqo ku lahayn inay diinta ka been sheegayaan habkan ay u dhaqmayaan inuusan diinta wax lu kula ahayn inaad dadka u tilmaantaan in dadka loo tilmaamo cid walbao iyaga kaalmaysa oo gacan siisa oo ama muxuu ahaa dhaqaale ku kaalmaysa ama logisticit iyo hub ku kaalmaysa ama xataa qarisa ama soo sheegi weyda inay dembiga la wadaagayaan in sidaas aada u tilmaantaan si ay bulshadu u hesho nabad ay u hesho marka kii ayuu xoojinaya uu daba socdaa waana kaalin culimada dibadda joogta bacdama iyagu nabad ay haystaan inta badanna haddee dil iyo al-shabaab inay u hanjabaan iyo ayna cabsi ka qabin inay kaalintaa qaataan yacni waan gartay waxaad xustay in uu sidoo kale idinkala hadlay taageeridda meelaha ay dowladdu qabato muxuu idinka yidhi arrintaa muxuu idinka codsaday codsigu waxa weeye bacdama aad galbeedka joogtaan jaaliyad xoog badan oo soomaaliyeedna ay maraykanka ku nooshahay jaaliyadaasuna marka loo fiiriyo waddanka soomaaliya jaaliyad dhaqaale haysato oo shaqaysata oo ay tahay inay contribution ama kaalmo dhaqaale ay ka geystaan oo tusaale ahaan haddii qof walba oo soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo shaqeeya xataa bishii hal dollar keliya uu bixiyo halkaa dollar laisku da la isku dardaray malaayiin dollar bay noqon kartaa yacni marka meesha laga xoreeyo al-shabaab waxay u baahan tahay in laga hirgeliyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha sida clinic ama meel caafimaad sida meel waxbarasho sida stationkii booliiska iyo nabadii haddii loo baahan yahay biyogelintii biyo abuurkii marka arrimahaasoo dhanu waxa weeye qeyb uu uu codsaday ra-iisul wasaaruhu oo jaaliyadda iyo culimada ka codsaday in arrintaas ay qeyb xoog badan ka qaataan oo ay tahay in dib u dhiska waddanka iyo meelaha laga xoreeyay al-shabaab in laga yegleelo nolol si ay dadku u helaan wax ka fiican wixii ay ay ay muxuu ahaa haddayba shabaab dee wax sii jireen waxma sii jireen wax ka fiican oo khadamaad iyo service iyo muxuu ahaa shaqadii ama wixii dowlad laga rabay ay u helaan ay u bilaabato inay hawshaa gacan weyn ka geystaan waxaa kale oo aada iyo aada xaqiiqatan uu u tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in xataa hadday suuragal tahay in ay culimadu soomaaliya timaado gobollada kala duwan ay tagaan imaatinka ay dadku ay imanayaan lafteeda inay wax badan ay muxuu ahaa ay ka ay ka ay ka bedelayso kuna soo kordhinayso yacni taana aada buu u tilmaamay oo iyadana waxay ahayd waxyaabaha lagaba maarmaanka ee uu doonayay intaas anigu aan ku darayo maxamed oo waxa weeye lagaba maarmaanka shirku marka laisku celceliyo shir aad wanaagsan buu ahaa culimo soomaaliyeed oo kala duwan oo itijaahaadka ama kooxaha ama guruubyada kala duwana kasoo wada qeyb galay waxaa la isdhaafsaday aqoon iyo muxuu ahaa talooyin badan baa la isdhaafsaday laakiin waxa ugu muhiimsano waxa weeye haddii waxii la isdhaafsaday aan ficil loo bedelin oo una ficil noqonin waxaad moodaa inaysan waxba weyn samaysmaynin marka aniga lafteed waxaan ku beerin lahaa waxa weeye culimada inaan talooyinkii maanta ama shalay aan soo wada jeedinay in ficil aan u bedelo oo wixii ay noqoto wax laga dhabeeyo inay noqoto yacni
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ee minneabolis iigu warramayey subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dowladda britain ayaa ka codsatay in ciidamada militarigu ay ka qayb qaataan howlihii ay booliiska hubka qaataa wadi jireen kadib markii boqolaal askar booliisa ay joojiyeen shaqooyin ay ahayd inay hubka ama qoryo qaataan haddaba waa maxay sababtu warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o da qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil maxay ahayd sababta ay dowladdu uga dalbatay milatariga inay qabtaan howlihii askarta booliiska ah ee qaadan jirtay qoryaha tan ayaa imanaysa kadib markii dabayaaqadii toddobaadkana ay booliiska london ee howlahaasi u xil saaran ay sheegeen inay ka fakarayaan qabashada howlaha noocaasiya arrinkan ayaa la xidhiira kadib markii askari lagu xukumay inuu geystay dil nin dhalinyaro ahaa oo kasoo jeeda jaaliyadaha madow ee laga tirada badan yahay bishii sebtembar ee sanadkii hore magaciisana la odhan jiray chris kaba hay-adda booliiska london ayaa ka codsatay in booliiska magaalooyinka kale ee london u dhow inay ka caawiyaan howlahan london waa magaalada ay shaqo galaan booliiska ugu badan ee qoryaha qaata maadaama oo ay dowladda dhexe degan tahay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in ilaa saddex boqol oo askari oo booliis ah ay dib u celiyeen shatigii u ogolaanayay inay isticmaali karaan qoryaha haddii loo baahdo laba kun iyo shan boqol oo askari oo booliis ah ayaana qoryaha u haysta amar inay isticmaali karaan ama ay sitaan maxamed nuur qalimow oo ka faalooda arrimaha britain ayaa hore v o e da uga waramay xukunka dilka ah ee lagu soo oogay askarigan dilkan loo geystay wiilka dhalinyarada ee afarlabaatan jirka ee madow ee u geystay sarkaal ka tirsan booliiska u k ayaa waxay dhalisay sanadkii hore bisha shanteedii ayay ahayd sebtembar lastiyer banaanbaxyo waaweyn oo dadka madow ay dhigeen iyo rabshado badan oo meelo badan oo u k kamida ka dhacay laakiin ugu dambeyn hadda maanta lagu dhawaaqay in lasoo taagi doono booliiska ninka booliiska ee toogtay maxkamad taasoo familiga uu ka dhashay wiilkaas xitaa ay maarata soo dhoweeyeen shacabka dadka madow ee ku nool wadanka u k waxaan filaynaa in dhowaan maxkamad lasoo taagi doono ayna haddii ay ku caddaatana lagu qaadi doono dembigaasi waayo wiilka dhalinyarada ma ahay nin hubaysan wuxuu ahaa nin gaarigiisa wata ay joojiyeen booliiska kabacdina ugu dambeyn gacantooda ku dhintay waa maxay sharciga u ogolaanaya inay booliisku isticmaalaan qoryaha ay sitaan hay-adda booliiska london ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in askarta qoryaha sidata ee shaqada kusoo noqotay isniintii ay ku filan yihiin khatar ka timaada argagixisada booliisku waxay isticmaali karaan qoryaha marka qof qoris sita ama shay wax ku dili karo uu soo weeraro ama dad kale uu weeraro weerar argagixiso ah oo laga firsan waayey waa kan mar kale maxamed oo sharxaya marka ay booliisku isticmaali karaan qoryaha sidaan ognahay booliiska wadankan ingiriiska ma hubaysna oo sida badan kuwa roondada sameeya ee bulshada ku dhex jira ma hubaysna laakiin waxaa jira qeyb kamida booliiska oo hubaysan kuwaasoo xarumo ku leh meelo badan oo kamida wadanka haddii marka qolada roondada sameynaysa booliiska caadiga ay la kulmaan ama loogu yeero meel ay ka jirto khatar ama halkaas ay tageen qofku ha haysto ama dad badan ama gurub ha ahaadeen ay wax uun hub ay ku ogaadaan inay haystaan ay ku tuhmaan marka ay waxay u yeeraan qolada hubaysan ee booliiska ka mida ee xarumaha ku leh meelaha goonida ah kuwaasa yimaada oo markaa xilka la wareega iyaguna islamarkiiba ma tuuraan qoryaha ama xabad ama wixii markaa ay isleeyihiin khatar baa jirta ilaa ay asasgareeyaan ay qiimeeyaan in qofkaas ha haysto mindiyo ama ha haysto baangado ama ha haysto qori weyn ama bastoolad markay ogaadaan inuu haysto weliba ay isku dayaan inay wadahadal la galaan ama ku diido ama uu xaggooda la soo aado ama uu dhankooda kusoo shiisho ama haddii mindiyo uu wato la soo aado dhankooda ama waxay doonaan oo huba uun magac huba le ay wataan markaas ay waxay qaataan go-aan ah inay qofkaasi ay ama toogtaan qof ahaada ama gurub ahaada saraakiisha booliiska london ayaa shalay wadaxaajood la gashay askarta booliiska ah ee qoryaha qaadata sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliisku askartaasi ayaa walaac ka muujisay saameynta xukun noocan oo kale ahi uu ku yeelan karo iyaga qoysaskooda iyo askarta ay wada shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha britain ayaa dabayaaqadii toddobaadkan taageeray amar ay soo saartay xogayaha arrimaha gudaha britain oo dib loogu eegayo hanaanka ay raacaan booliiska qoryaha qaataa waxaana la filayaa in dib u eegistaasi qaadato ilaa iyo dabayaaqada sanadkan ra-iisul wasaare sunak ayaa sheegay inay booliisku qabtaan shaqo aada u adag go-aamo adagna ay ku qaataan ilbidhiqsiyo gudahood si ay inoo ilaaliyaan waxa ay xaq u leeyihiin ayuu yidhi in loo mahadnaqo loona ogaado geesinimada ay qaataan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ku sheegay inay aada u dhowdahay in dalalka sacuudi carabiya iyo israel ay xidhiir duulamaasyad yeeshaan netanyahu ayaa sheegay in maamulka falastiiniintu heshiiskaasi carabta iyo israel dhex mara ka faa'iidi doono haddaba waxaa dhinac walba uu doonaya iyo sida reer falastiin ay arrintan u arkaan ayaa waxaan ka waraystay maxamed cali biixi oo ah saxafi arrimaha carabta aqoonu leh kuna sugan dalka kenya
sida aad sheegtay israa'iil iyo sacuudiguba arrimaha way ka hadleen netanyahu wuu soo hadal qaaday wasiirkiisa arrimaha dibadda wuu soo hadal qaaday israa'iil waxay doonaysaa in ay dhammaystirto heshiisyadii hore ee ay la gashay wadamada carabta oo kuwii ugu dambeeyey imaaraadka iyo baxrayn iyo morocco iyo xataa suudania ay ku jireen waxayna doonaysaa wadamadaas maxay haytay inta badan colaadi dhex taallay colaadaas iyadoo aanay qiimo badan ku kicin iyadoo arrinta reer falastiin wax weyn oo isbedel aanay ka helin inay heshiiskaa ay ay gasho heshiiskaana dee faa'iidooyin fara badan baa ugu jira israa'iil marka la eego go-doomintii carabta guud ahaan ay ku haysay ayaa gebi ahaanba meesha ka baxaysa wadamada ugu dambeeyey sacuudiga ayaa kamida marka waxaad moodaa carabta guud ahaan inay tareenkaa raacayaan marka israa'iil waxay u tahay faa'iido aada iyo aada iyo aada u weyn haddii ay heshiiskaas la saxeexo inkastood moodo heshiisku inaanu dhib yarayn inuu u baahan yahay in la turxaan bixiyo waayo waxaa ku jira arrimo qadiyado soo taagnaa guyaal iyo guyaal iyo guyaal fara badan oo labada dhinacba isku hayeen waan eegi doonaa dhinacaas hawaaye marka bal sacuudigu isagu muxuu ka yidhi muxuuse doonayaa sidee ayuu doonaya ku dhahaan sacuudigu wuxuu doonayaa sidaan u malaynayo laba arrin baa u waaweyn xagga xagga marka danihiisa gaarka laga eego mid waxa weeyaan wuxuu doonayaa in heshiis dhinaca difaaca oo damaanad qaad oo maraykanka uu ka helo waayo sacuudigu keligiiba iskuma filada marka la eego xagga difaaca taasi waa mid arrinta kale uu doonaya arrintaa ku larani waxa weeyaan in hubkii laga xamiday xilligii ay maamulka baiden intii dagaalada yeman socdeen in loo sii daayo arrinta kale ka muhiimsan waxaasoo dhami waxa weeyaan heshiiskan ka doonaya inuu ka dhexelo in maraykanku uu ka caawiyo horumarinta nuguleerka barnaamijkan madaniga ah sababtoo ah wuxuu arkayaa eeraan oo la dariso barnaamijkaas iyadu maxay hayto aada iyo aada ugu howlan xubno badan oo congresska maraykankuna in badan bay arrimaha ay ka digeen marka waxyaabahaasuu doonayaa inay qayb ka noqdaan heshiiskan si uu sacuudiga u aqbalo heshiisyada noocan oo kale ah waxa kale uu doonayaa sacuudigu madaha inuu ka faa'iidaysto waxyaabahan dhinaca technolojiyada iyo farsamada israa'iil lafteeda inuu ka faa'iidaysto waxyaabahaasa ugu waaweyn baan u malaynaya waan gartay maxamed intaynaan u tegin reer falastiin iyo waxa iyaga uga soo baxaya meeshan iyo sida israa'iil u aragto sida sacuudigu u arko haddayna u tagno dalka iiraan aad buu madaxweynaha iyo siyaasiyiinta kale ee iiraan bay uga hadlaan xidhiir dhex mari karaa amaba hore kuwii hore usoo dhex maray carabta iyo israel marka iiraan maxay ka leedahay arrintan iiraan arrintan madaxweynaheedu sida uu sheegay waxay idhahdeen heshiiskaasi ma guulaysan doono heshiiskaa waxay u arkaan inuu lid ku yahay heshiiskaa waxay u arkaan inuu istahaysi iyaga laga ka gaara inuu u yahay marka waxyaabaha ayaan u malaynayo xataa inuu soo dedejiyo heshiiskii berigii dhaweeda heshiiska ay la galeen sacuudiga arrimahaasaa ka mid a eeraan marka waxay u aragtaa khatar kusoo wajahan heshiis dhex mara sacuudiga iyo carabta iyo israa'iil oo laga yaabo inuu danaheeda halis geliyo marka cabsi gooni ah iyo welwel gooni ah arrintaa ka qabtaa marnaba iyadu marka raalli kama ah laakiin dee heshiisyada waxaa dhiraandhirinaya oo wada waa maraykanka oo dawladii awood ku leh oo dhinacyada isu soo jidaysaa marka u malayn maayo hadalkeeda inuu ku hakanayo dhinacyaduna maanta waxay danaynayaan wixii dan oo ama israa'iil ha noqoto ama sacuudiga ha noqdo gadeeraana sidaasi le danteeda eeganaysaa waan gartay ugu dambayntii maxamed marka laga hadlayo heshiis dhex mara israa'il iyo carabta waxaa in badan lasoo odhan jiray heshiis dhex mara labadaas waxaa udubdhexaad u ah arrinta falastiin oo xal laga gaadho marka reer falastiin iyagu siday u arkaan waxa hadda socda
reer falastiin horta barihii udambeeyey waxaad moodaysa inay goodoonsanaayeen waayo waxaa ka horeeyey baryihii udambeysay wadamo badan oo carab oo heshiis la galay heshiiskii abraham baa jiray ee uu soo dheraaneliyey ninkii la odhan jiray trump sacuudigana mudday kala go-naayeen beri dhaweyn waxaa la sheegay inay wafdi u direen oo sacuudigu casuumad u fidiyey lagu wargeliyey heshiiskaas marka heshiiskan imika waxaad moodaa inaanay laha lahayn option fara badan ama maxay tahay khiyaaraad fara badan laakiin ay malaha wixii ay ka badin waayaan ay ku khasban yihiin sida aan horey usheegaba bin salmaan wuxuu sheegay inay doonayaan wax anfaca dadka reer falastiin marka ma dawlad baa laga wadaa ma maamul gooniyahoo awoodo gooniya la siiya baa laga laga wadaa ilaa hadda ma kala cadda laakiin inta la ogyahay israa'iil uma malaynayo inay tanaasul weyn oo dadka reer falastiin anfacaya ama dawlad madax banaan oo reer falastiina inay inaba ay gorgortan ka gelayso waayo xukuumadda imika haysaana waa xukuumaddii ugu mayalka adkayd laga yaabo waxyaaba yaroo tanaasul oo dhinaca dhaqaalaha ah laga yaabo dhinaca maxay ahayd kaydaanta galbeed dhismaha ka socda waxyaaba noocaas oo kale ah ayaa laga yaabaa inay ogolaado laakiin wax weyn oo qadiyadooda ka anfacaysa ama dawlad madax banaan oo reer falastiina uma malaynayo heshiiskaas inay israa'iil marnaba ogolaa doonto laakiin sacuudigu waxaad moodaa iyo carabtu maanta mid kastaba inay danahooda goonida eeganayaan marka laga yaabo waxyaabo yaroo lagu qanciyo in halkaa uu kasoo baxo laakiin uma malaynayo heshiis weyn oo maxay tahay qadiyadooda wax ka taraya inuu ka dhalan doono dhinaca kalena maxamed marka laga eego heshiiskani wuxuu guuli yahay haddii uu dhamaystirmo maamulka biden oo imika isu diyaarinaya doorashada soo socota oo laga yaabo in ay maxay tahay rasiidkiisa ama maxay haytay wax ka caawiso dhinaca doorashada haddii heshiiska noocan oo kale lagu guulaysto
maxamed cali biixi saxaafi degan dalka kenya oo khadka telefoonka iigu warramayey haatanna waa heesta xasiliya iyo fanaanka caaqil yare heestaasi ayaan kusoo gebagabeydinaa idaacaddayadii saakiiyo caalamka inta haddii la dhada maanta aynu mar kale koodiyo barhka dib u kulmi doono aniga iyo ismaaciil farjaro idinle sidaas iyo subax wanaagsan